bismi illaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa radio cegag barta internetka ee cegag dot com dhegaystayaal waxaa noosii socon doonaa darsigeeni diinig ahaa ee ku saabsanaa tarbiyada carruurta iyo sheekh muuse ashcari waan kan igu soo dhawaada alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla nabiyina muxamed almusharafi bishafaaca almakhsuusi bibaqa'i shariicatihi ila qiyaami saaca wcla aalihi اlaطhaar waasxaabihi اlabraar waatbaacihi اlakhyaar salaatan باقية ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا لها مسلمين تأه إيسو بوقنية ويبسايت كان عقاق دوت كوم وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم waraxmat ullaahi wa barakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu ku soo dhex jirnay mowduuceennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa barbaarinta carruurta gaar ahaan waxaynu soo haynay marxalatu alxamli oo ah inta cunugu uu ku jiro uurka hooyadiis sideedaba walaalayaal maraaxisha aynu ka soo hadalnay kulligood waxa ay ku saabsan yihiin inta uusan cunugu adduunka ama ilmuhu adduunka aysan imaanin marka marxalatulxamli marka lagu guda jiro waxaynu sheegnay in dhowr arrimood loo baahan yahay inay ku baraarugaan waalidiinta ama labada waalid arrinta koowaad aynu ka soo hadalnay waxay ahayd in labada waalid inta marxaladdan lagu guda jiro ay ilaahay uga shugri naqaan nimcadaa weyn ee uu siiyey oo ah nicmatu lawlaad dee shukriguna walaalayaal mahadnaqa xamdiga waxa la yidhahdo ama shukrigu waa laba kelmadoodoo isku macno ah laakiin shukriga ayaa guda weyn oo xamdigu laba meelood buu ka dhacaa oo ah qalbiga iyo carabka laakiin shukrigu wuxuu la sii dheeryahay walaalayaal xubnaha ayuu ka dhacaya oo shugrinaqi qofku markuu shugrinaqaayo waxaa ku tusinaya qofku inuu la yimaado yani camal wanaagsan inuu la yimaado camalka wanaagsan inuu badayo xumaantana inuu ka fogaado sidaasaa marka looga loogu ba looga baahan yahay waalidiinta marka marxaladan lagu guda jiro oo ilmaha uu maaragtay uurka lagu sido waxaa loo baahan yahay labada waalid inay shugrinaqa ay badiyaan oo ay camalka wanaagsan sameeyaan sida salaad fara badan iyo soom fara badan iyo sadaqo fara badan camalka wanaagsan inay badiyaan maxaa yeeley ilaahi jala jalaaluh reer daawuud markuu la hadlayay waa kii yidhi icmaluu camal sameeya waa kii yidhi aala daawuuda reer aala daawuudow camal sameeya shukran xaal aad tihiin wuu ilaahay uga shugrinaqaya camalkaas wa qaliilun min cibaadiya shakuur addoommadayda ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda inta shugrinaqda oo oo yacni nicmada ka shugrinaqda way yaryihiin marka arrinta labaad ee waalidiinta laga rabo inay ku baraarugaan marka marxalatulxamli lagu guda jiro waa inay baryaan baryada ilaahay gaar ahaan marka hooyada sadkeedu soo dhowaado ee baryadu walaalayaal waa taaca waa camal wanaagsan oo la sameeyo bal waa cibaadada ruuxeeda weeye marka shugrinaqii aynu ka soo sheekaynay wuxuu keensanayaa in ilaahay ay baryaan labada waalid marka marxaladan lagu guda jiro taasina waa sunno ay kaga dayanayaan aabbaheen iyo hooyadeen aadam iyo xawaa ilaahay arrinkaa isagoo tilmaamaya wuxuu ku yidhi qur'aanka kariimka ah fii suurati alacraaf huwa aladii khalaqakum huwa alle alladii allihii weeye khalaqakum idin abuuray hadaa bini aadamtiin nafsin waaxida naf keligeed xaggeeda ayuu ilaahay idinka abuuray oo waa nebi aadam calayhi salaam wa jacala ilaahay wuu yeelay minhaa naftaa xaggeeda zawjaha lamaanaheedii buu u yeelay oo waa xawaa liyaskuna suu aadam ugu xasilo ilayha xawo ugu xasilo oo ay nolol yacnii u noolaadaan falamaa goortii baa ilaahay yidhi marka jalla jalaalu takashaaha uu daboolay aadam xawo uu daboolay micnihii waxaa laga kinaayoonayaa micnihii ji- jimaacay micnihii u tegey weeye jinsiyan wuu u tegey ayaa xamalat ay qaaday uur xaawo uur ay qaaday xamlan uur khafiifan oo fududde micnihii fa marad bihi marka way iskala socotay marka waa ilmaha yani inta abuuristiisa hore waa micnihii de intuu candhuufta yahay wey marka shaqadeedii ma- maalmeedka ah bay sha- howlmaalmeedkeedii iska qabsatay fa marad bih taasaa laga wadaa falamaa goortii afqalad ay cuslaatay oo sadkeedii soo dhowaaday xawa xawaa markii sadkeedii soo dhowaaday ayay dacawaa labadoodii aadam iyo xaawo ay beriyeen allaha ilaahay bay beriyeen rabbahumaa rabbigooda ah oo maxay ku beriyeen lain aataytanaa rabbiyow haddaadna siiso saalixan mid mid mid wanaagsan dee culummada mufasiriintu waxay leeyihiin saalixanta waxaa laga wadaa mid eh, mid noo eg oo bini aadam annagoo kale ah maxaa yeelay walaalayaal waagaas waa markuu bilaabanayey taranka bani aadamku oo aadam iyo xawaa wax khibro ah umaysan lahayn waxay dhali doonaan waxa uu noqon doono sidaa darteed waxay yidhahdeen ilaahay bay beryeen oo waxay yidhahdeen lain aataytanaa rabbiyow haddaadna siiso saalixan mid annaga noo eg lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oo ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa kugu marka shukrinagii dee waa inagii ka soo hadalnay muxaadaradeynii hore waa inagii uga soo hadalnay marka baryada ilaahay la baryo waa mid laga doonayo labada waalid marka xaaladdu halkaas marayso waayo walaalayaal mahan soo dhalanaya wuxuu noqon doono lama oga ilaahay unbaa yaqaana jalla jalaalu isagaa callaamulguyuub ah marka waa in isaga keliya la cuskado isagaa ka dhigi kara ilmo wanaagsan oo anfaca naftiisa waalidkiisa iyo weliba bulshada guud ahaan haddeer waktiga xaadirka ah marka la fiiriyo bulshada islaamka iyo siday u dhaqmaan marka marxaladan lagu guda jiro waxaa soo baxaysa waa la sameeyaa baryadaas waa la sameeyaa oo ilmaha markuu dhalan rabo baryadaas waa la sameeyaa laakiin nasiib darro waxaa lagu daraa shirkiyaad fara badan tanina kuma cusba bani aadamka oo qaladkan wuxuu ka dhacay sida tafaasiirta qaarkood ay sheegayaan xaawa iyo aadam waxaana sabab u ahaa ibliis lacanahu llah ise ilaahay isagoo arrinkaa tilmaamayay waxa uu yidhi suurat lacraaf ilaahay wuxuu ku yidhi falamaa goortii aataahumaa ilaahay aadam iyo xawo uu siiyey saalixan mid wanaagsan markuu siiyey jacalaa way yeeleen lahu alle waxay u yeeleen shurakaa kuwo wax la wadaaga sida ku soo aroortay tafsiirka ibnu jariir atabari qisadu waxay u dhacday sida tan ogaada marka tafsiirka qayb ka mid a yacnii tafaasiirta aqwaal ka mida oo israa'iiliyaad ah baynu sheegaynaa oo mawduucan ku saabsan tafaasiirta tafaasiir kale oo ka soo hor jeeda ayaa jirta oo iyagu aayadda si si kale ku fasiraya laakiin qaybta waxaynu raacaynaa mataqaana waxa weeye ee, uu soo arooriyey ee, ibnu jariir atabari ee israa'iiliyaadka ah qisaduna sida tan bay u dhacday mar walbo xaawo uur qaado oo ay dhasho inuhu ka dilmi jiray markaas ayaa ibliis u yimid iyadoo uur leh wuxuuna ku yidhi haddaad doonaysaan in in ilmaha idiin noolaado u bixiya cabdulxaaris xaarifkuna waa ibliis magaciisa arrinkii ayay xaawo sida haweenka lagu yaqaan kala tashatay aadam oo ah ninkeeda markaasuu aadam yidhi kaasi waa kii naga soo saaray jannada uuna ku diiday arrinkii markaasaa ilmihii uurka lagu siday ee xaawo uurka ku siday haddana dilmay mar kale haddana uuraysatay haddana ibliis baa ku soo noqday oo ugu hanjabay haddaysan u bixin magacaas inuu ka dilmayo haddana markan dambe aadam iyo xawaa way adeeceen ibliis sida mufasiriintu sheegayaan gefka ka dhacay xaawo iyo aadam wuxuu ahaa adeecidda ay ibliis ku adeeceen magacaabidda cunuga ee gefku muusan ahayn mid ku saabsan cibaadada alleh waa uun magac bixintaas keliya walaalayaal waxaa nasiib darro ah in maanta bulshada muslimiinta gaar ahaan haddaan soomaali nahay in ay sameeyaan shirkiyaad waaweyn marka ilmaha soo dhalan rabo aadam iyo xawaa gefka ay sameeyeen weliba tafsiirka qayb marka la qabto wey tafsiir kale ayaa wuxuu leeyahay mataqaanaa aadam iyo xawo lagama wado kuwan shirkiga sameeyey aadam iyo xawo lagama lagama wade waa jinsiga qaybta yani gaalada bini aadamka qaybta gaalada ah waay yani hooyo kasta iyo aabbo kastoo gaal ah ayaa laga wadaa bay dheheen laakiin haddaynu bal tafsiirkaa qabanno haddeer qisada aynu ka sheekeynay aadam iyo xawa qaladka ay sameeyey waxa weeye atasmiya waa magacaabidda keliya laakiin haddeer marka xaaladda la fiiriyo waktigan aynu nool nahay shirkiyaad waaweyn baa la sameeyaa markay ilmuhu soo dhalan rabo waynuna naqaanaa caadada caanka ah ee aynu leenahay ee la yidhaahdo xaawiye faaduma ama abaye cta adba kaal doontide dhaqankan waa mid ama caadadan waa mid bulshada soomaalidu ku dhaqmaysay in muddo ah ilaa iminkana waa lagu dhaqmaa horta ujeeddada ka dambaysa caadadan xaawiye faadumada la yidhaahdo waa alle bari loo sameeyo ilmaha la rajaynayo inuu adduunka yimaado taasoo loogu allabaryayo in ilaahay u hagaajiyo ilmahan soo dhalanaya qoyskan hase yeeshee shirkiyaad fara badan ayaa lagu daray baryadii alle oo ilaahay baryadii laguma gooni yeelin taasna waxaa ku tusinaya qasaa'idda laga qaado kulanka xaawiye faadumada inay shirkiyaad tahay arrinkaas marka ay haweenku isugu yimaadaan kulankaas qasiidooyin baa meesha laga qaadaa bal xoogaa aynu ka soo qaadanno qasiidooyinkaasi qasiidooyinkaasi sidaan naqaano waxaa lagu qaadaa dee af soomaali waxaa ka mid a tan oo kale haweenku markay meesha isugu yimaadaan dee waxaa loo dhiibaa mataqaanaa haweeney mataqaanaa waxa weye qasiidada si fiican u taqaana markaasaa waa lala jiibiya marka haweeneyda marka waxa weye waxay ku gabaydaa ama ku yani geerartaa sida tan sitidayay abayo faaduma nabaay jawaab janna aday ku dhacdaye annana noo jidbixi jooharadii nebigaay jaahaaga nagu xoree oo maalintaa lays xisaabayo noo xilqari micnayn uma baana qof walba wuu iska fahmaya marka walaalayaal waa shirki barax la'a weeye faatima bintu rasuul radia allahu canha arrinkaa loo tiirinayo beri bay ka tahay waxaas lagu baryayana waxba kama qaban karto waxba kama qaban karto dadkaa sidaas ku baryayana waxay soo gelayaan qowlkii ilaahay ee suurat racd uu ku lahaa lahu dacwat lxaq waladiina yadcuuna min duunih laa yastajiibuuna lahum bishayin ila kabaasidi kafayhi ila almaa'i liyabluga faah wma huwa bibaaligih wma ducaau lkaafiriina ila fi dalaal ilahay jala jalaaluhu bal qowlkiisa dhegaysta ilahay wuxuu yidhi lahu alle waxaa u sugnaaday addacwat lxaq yani baryada rasmiga xaqa ah ee dhabtaa baa ilahay u sugnaaday isaga keliya un baa loo yeedhaa waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan duunihi sokadiisa alle sokadiisa ay baryayaan oo asnaamta iyo de wixii la mida bini aadamka wixii la mid a wixii alla sokadiisa ay baryayaan laa yastajiibuuna uma uma jawaabayaan lahum iyaga kuwan baryaya uma jawaabayaan bishayin waxba waxay la mid yihiin ilaahay balfiiri tusaalaha cajiibka uu yani aayadda kusoo qaatay waxay la mid yihiin ilaa ka baasiti kafayhi waxay la mid yihiin sidii mid mataqaana waxa weeye gacmaha saa u fidiyey ilalmaai biyihii ceelka ku jiray buu saa ugu fidiyey liyabluga faahu say usoo gaaraan afkiisa say usoo gaaraan wamaa huwa bibaaliqi miyay gaarayaan de wamaa huwa bibaaliqi miyay gaarayaan wamaa ducaau lkaafiriina ila fi dalaal marka walaalayaal guntii iyo gebagabadii waa in waalidka marka marxaladan lagu guda jiro waa in ay sameeyaan arrimihii aan sheegnay oo ah inay alle uga shugri naqaan nimcadaas uu siiyey isaga keliya ay baryaan islamarkaana ay ka fogaadaan macaasida dhammaanteed oo ugu wen yahay shirkigu hadday arrinkaa sameeyaan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay micnihii haddii arrimahaas aynu soo sheegnay ay sameeyaan shugrinaqa baryada ilaahay keligiis la baryo waxaa ilaahay xaqiiqo ku yahay inuu carruurtooda u hagaajinayo oo uu uga dhigayo ilmo baari ah oo anfaco naftooda kuwa waalidkood iyo weliba dhammaan bulshada muslimka halkaas ayaynu maanta istaagaynaa intaynu ka kulmi doonno kulankan mid la mid ah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu